habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa habeen jimcaha bisha markaasi disembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa laba iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggani v o ee somaali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta ka hadlay khudbaddii jimcaha ee masaajidka madaxtooyada oo ku dheeraaday arrimaha wax kabeddelka iyo dhaqangelinta dastuurka soomaaliya maanta ummadda dib u heshiisiin iyo isukeenid iyo xorayn iyo amni samayn iyo dowladda iyo dadka waxaasaa ku jirna dastuurkeenna inuu waxaas ka jawaabo waay dastuurka dadka soomaaliyada iskaleh waa la yska warsanayaa dastuurkuna asaa tilmaamayo sida dib u habaynta iyo dib u qaabinta dib u eegista iyo dhaqangelista loogu samaynayo dhammaan isagaa ka hadlaayo midka hadda kumeelgaarka aan haysanaa ka hadlaayo waa dabaqeenna
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno doodihii shirkii aragti wadaagga ee hay-adda heritage ee shalayta lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti caasimadda dalka jabuuti maxaa waqooyi ku dhacay maxaa xamar ka dhacay maxaa kismaayo ka dhacay maxaa dhibaato baydhabar ka dhacay in la darso la diiwaangeliyo dabadeed sidii looga bixi lahaa si aanay mar damba u dhicin maaha in cid la ganaaxo
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii ruushka ayaa duwiradaha aanduuliyaha wadani ku weeraray caasimadda yukrain ee kiev subaxnimadii hore ee jimcada maanta iyadoo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan laba qof weerarkaasi oo noqonaya kii lixaad ee bishan lagu qaado magaalada yukrain waxay sheegtay in ay soo riday afar iyo labaatan ka mid ahaa siddeed iyo labaatan dowladaha aanduuliyaha wadin ee ay samaysay iiraan duqa magaalada viteli krishko iyo mas-uuliin kaleeto ayaa ka warbixiyey duqeynaha loo geystay degmooyin gaara dhismooyin ayaa la sheegay in ay burbureen oo holac uu ka kacay sida uu sheegay krishko dhismooyinkaasi ayaa wakaaladda wararka ee reuters waxay sheegtay in boqolaal mitir ay u jiraan cusbitaal hooyooyinka khamiisii shalay ayaa madaxweynaha dalkaasi ukrain zeloniski waxa uu sheegay in ay jiraan calaamado muujinaya in ay hoos u dhacayaan qorshaha iyo fararka militari ee ruushka ciidankii ugu dambeeyey ee faransiiska ayaa maanta oo jimcaha la filayay inay ka baxaan dalkaasi niger taasi oo soo afjaraysa in ka badan toban sannadood oo howlgallo ka dhana jihaadiyiinta ee faransiisku uu ka waday gobolka saaxil ee galbeedka afrika faransiiska ayaa halkaasi kaga tegayo baaqna ay ku sii ahaan doonaan boqolaal ka tirsan militariga maraykanka iyo tiro kale oo ciidano talyaani iyo jarmalka faransiiska ayaa sheegay in ku dhowaad kun iyo shan boqol oo askari iyo duuliyaal ay kala baxayaan dalka niger oo hore uu u gumaysan jiray kadib markii militariga talada la wareegay dalkaasi ay ka dalbadeen in uu dalkaasi ka baxo afgembigii lix iyo labaatankii bishii julaay kadib waa markii saddexaad in ka yar siddeed iyo toban bilood oo ciidamada faransiiska ay ka qalab urursanayaan waddan ku yaala gobolka saaxil iyadoo hore loogu qasbay inay ka baxaan dalalka uu faransiisku hore u gumaysan jiray ee maali sanadkii hore iyo burkina faso horraantii sanadkan kadib markii militarigu ay la wareegeen talada dalalkaasi dhammaan saddexdaasi waddan ayaa waxa ay la dagaalamayaan kacdoonka jihaadiga ah ee ka qarxay waqooyiga maali sanadkii labada kun laba iyo tobankii kadibna ku faafay niger iyo burkina faso jamhuuriyadda jek ayaa weli la yaabana maanta oo jimcaha kadib tuugasho wadareed khamiistii ka dhacday brag jaamacadda charles halkaasi oo nin hubaysan uu ku dilay afar iyo toban qof shan iyo labaatanna uu ku dhaawacay waa markii ugu horreysay oo dalkaasi ay ka dhacdo toogasho iskuul ama jaamacad ra-iisul wasaaraha dalkaasi jek beter fielah ayaa waxa uu sheegay in uu dareemay murugo daran oo markaasi aad u xun gacanka hadalkaasi aan la fahmi karin ee aadka u xun booliiska ayaa sheegay in ninka hubaysan oo arday ahaa uu rasaas ku furay dhismaha jaamacadda shalay galab booliiska ayaa waxay bilaabeen baadigoobka ninkaasi toogashada geystay kadib markii aabihiis meydkiisa laga helay tuulo ku taalla galbeedka brag booliiska ayaa sidoo kaleetu sheegay in ay baarayaan suurtagalnimada in bam uu ku jiro dhismaha jaamacadda koox falaaga ayaa waxa ay dishay ugu yaraan ku iyo labaatan qof oo ay ku jiraan caruur iyo askari intii ay socdeen weeraro lala beegsaday fariisimo ammaan iyo tuulo ku taalla waqooyiga jamhuuriyadda afrikada dhexe sida ay ku warrameen mas-uuliin maxalliga kooxda falaagada ayaa markii hore waxa ay weerartay isbaarooyin ciidan halkaas oo ay ku dileen qof dhowr kalena ay ku dhaawaceen ka hor inta aysan weerarin dadka rayidka ah oo ay dileen sida uu sheegay ernest bonanga oo ah xildhibaan federaali ah oo isagu matala tuulada nazakundo oo la weeraray khamiistii kooxda weerarka geysatay ayaa waxa ay gubeen guryo ku yaala tuulada kuwaas oo dadkii deganaa ay faaruqiyeen sida uu ku warramay bonang warkiina dhegeystayaal waa naga intaas madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta ka hadlayay khudbaddii jimcaha ee masaajidka madaxtooyada ayaa waxa uu ku dheeraaday arrimaha wax kabeddelka iyo dhaqangelinta dastuurka soomaaliya wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho hadal uu ka jeediyey masjid ku yaala gudaha madaxtooyada villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu maanta wuxuu si gaar ugu dul istaagay arrinta la khariirta wax kabeddelka iyo dib weegista dastuurka kumeelgaarka soomaaliya rabaa maanta inaan caddeeyo dastuurku waa dukumiinti horta dukumiinti nool waaye dukumiinti hal mar inta la qoray meel la dhigaayo maaha dukumiinti mar walba wax laga bedeli karo lasii waxayn karo muddo kale loo sii qaban karo lasii horumari karo maalin walba ummaddu meeshay marayso inuu ka turjumo ay waaye maanta ummadda dibu heshiisiin iyo isu keenid iyo xorayn iyo amni samayn iyo dowladdii iyo dadka waxaasaa ku jirna dastuurkeenu inuu waxaas ka jawaabo waaye dastuurka dadka soomaaliyeeda iskale waa la iska warsanayaa wakhti ku filan oo dadka dastuurkuna asaa tilmaamayo sida dib u habaynta iyo dib u qaabinta dib u eegista iyo dhaqangelista iyo loogu samaynayo dhammaan isagaa ka hadlaayo midka hadda kumeelgaarka aan haysanaa ka hadlaayo waa dabaqeenna madaxweyne xasan ayaa xuseyn aysan suuragal ahayn in labaatanka milyanan soomaalida lagu qiyaasaa in la horgeeya dastuurka balse ay geyn doonaan halka ay ku haysaan matalaada loo dhan yahay baarlamaanka bulshada rayidka iyo sakhaafadda madaxa bannaan dadka soomaaliyeed dee labaatanka milyan oo soomaalida oo caalamka daafiisa kala duwan iyo dalka ku nool qof walba inta la hor istaago maxay kula tahay lama dhihi karo laakiin mar walba dadku dad maala baarlamaanka dadka maala maxaanku irahdaa hay-ado maxaanku irahda bulsho rayideed ah oo dadku badanaa ay dhegaystaana jira saxaafad si saxa wax u sheegtaa jirta intaba dastuurka waa looga hadli doonaa waa la gaarsiin doonaa laakiin iskama joogi karna meesha looma dhamma weligeen ma taagnaa karna looma dhamma looma dhamma waa soo aragnay waa soo naqaynay horaan u soo aragnay looma dhamma ma taagnaa karno laakiin intii suurtagala oo macquul ah wadatashi iyo wadahad laakiin dastuurka samayntiisa iyo dhaqangelintiisa iyo dib u eegistiisa intaba dastuurkay ku caddahay baarlamaanka federaalka iskale asagay waajib ku tahay inuu maxaanku irahda loo igmaday dadka soomaaliyeed inay dib u eegaan guddiyey u samaysteen institutionsaa loo dhisay waa leeyihiin shaqadii way hayaan baarlamaanka wuu soo gaari doonaa waana muxuu ahaaye baarlamaankuna waa ka doodi doonaa wakhti ku filan uu ku doodana wuu heli doonaa ka horna insha allahu dadku waa haddana in badan oo kamida dadka oo dowlad goboleedyadu ay ka mid yihiin oo baarlamaanada dowlad goboleedyada qaarkood ay kamid yihiin oo bulshada rayidka meelo badan magaalada muqdisho doodo waa soo maray haddana kuwo kaleo badan wuu sii mari doonaa oo shacabka ah talo in la weydiiyo maxay idinla tahay maxaa idin luquman la yidhaah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si qoto dheer kaga hadlaya arrinta dastuurka ayaa xusay in xitaa haddii uu soo maro habraaca baarlamaan inta laga gaaraya afti dadweyne ay tahay in wax laga bedeli kara dastuurka soomaaliya xataa baarlamaanku marka uu dastuurka ansixiyo ilaa aftida laga qaadaayo dastuurku afti ka gaaraayo dadka soomaaliyeed ay afti u qaadaan inta ka horayso weli habdhaqankiisu dastuurkay ku caddahay in weli wax laga bedeli karo waxna lagu kordhi karo marka xataa haddii ay jirto maanta maxaanku idhahdaye fikri maqan hadduu jiro beri hadduu soo dhaco fikirkaasi waa waa furan tahay weli in maxaanku idhahdaye baarlamaanka uu dib uu intuu u fiiriya haddana uu yidhaha qodobkan shalay sidaanaa dhaanalaag sidaanaa ka fiicanoo la dhihi karaa maalinta afti loo qaado dadka soomaaliyeed ay afti u qaadaan maalintaasuu dastuurka xeryaha dastuur daa'ima oo aan waxba la taaban karin ilaa muddadii loogu talagalay toban sano kadib labaatan sano kadib wakhtigii laysla gartoo la yidhaha waktigaasaa dib u eegis lagu samaynaya ilaa laga gaaro markaasuu joog oo abadiye yahay intaas ka horaysa laakiin weli waxunbaa kasii bedelmaya xataa markii baarlamaanka uu go-aan gaaro kadib fursadaa jirta weli wixii kaloo soo baxo oo laysku qanciyo inay wax ay ahayn in weli lagasii laga sii sax kalo marka waa sidaas waa dukumenti nooloo socdo eh dukumenti inta la laalaabay meel la dhigaya tiirarka ugu waaweyna siyaasadeeda xilligan hor yaalla dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa wax ka beddelka iyo dib uegisa dastuurka kumeelgaarka durbana waxaa soo ifbaxaya doodo siyaasadeedoo waaweyn oo la khariiro qodobo ka mida wax ka beddel in lagu sameeyo dastuurka kumeelgaarka soomaaliya gaar ahaanna arrinta la khariirtay heekalka dowladnimo ee soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu daafacay sharci lagu adkaynayo muhaajiriinta iyadoo oo codeyna ay sameeyeen xubnaha baarlamanka ay xisbigiisa iyo xisbiga marin lepen ay isku ra'yi ka noqdeen sharcigaasi muxuu haddaba yahay sharcigaasi qaab nuucee ah ayuuse u saameynayaa muhaajiriinta iyagu doonaya inay yimaadaan dalka faransiiska warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil sharcigana oo ay ansixiyeen labada aqal habeenimadii daraato ayaa markii hore waxa uu madaxweynaha faransiisku doonayay inuu eediisa dusha ka saaro xisbiga midigta fog laakiin sida lagu daabacay wargeyska royters madaxweynaha ayaa waxa mucjiso ku noqotay kadib markii xubno ka mid ah xisbigiisu ay taageereen madaxweyne macron ayaa doonayay inuu ku eedeeyo laben inay doonayso inay ka hesho fursad siyaasadeed taageerada ay siisay sharcigaasi oo uu doonayay markaasi inuu ku tilmaamo tallaabo ceeb ah lix bilood ka hor doorashada baarlamanka yurub oo arrimaha muhaajiriintu ay noqonayaan waxyaabaha ugu waaweyn haddii faransiisku dhaqangeliyo sharcigan waxa uu fursad guul siyaasadeed ah u noqon doonaa xisbiga midigta fog ee ay hogaamiso marina leben oo ku qeexday sharcigan guul weyn oo dhinaca fikirka ah haddaba faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sharcigan ayaan weydiiyey sicdaro oo ah falanqeeyo degan magaalada baariis ee dalka faransiiska walaal cabdi xaafid aada baad u mahadsan tahay walaal haddaan sharciga ku yara faahfaahiyo wuxuu ku saabsan yahay isbedel sharcigii qaxootiga iyo dadkii soo galootiga waxaana baarlamaanka keenay xisbiga midigta fog ee hogaamiso mario liben iyo qaar ka mid ah xisbiga madaxweynaha centrist ama dhexdhexaadka ah wuxuuna ka hadlayay in lacagaha la siiyo dadka soo galootiga ah in la joojiyo shaqadana shaqo abuurka laga hormarsiiyo dadka muwaadiniinta ah ee bilaa shaqada ah sidoo kale waxaa jiro shaqaale dibadda ka yimaado iyo arday la siiyo iisheeg waxbarasho oo free ah oo deeq ah gudno yaroo ayagana dowladda ay siisaa jirto ardayda in laga joojiyo muhiimadda dhanna ay tahay in dadka waddanka u dhashay priority-ga la siiyo si dhaqaalaha dalka wax weyn looga qabto sharcigaana waa la baasgareeyey oo madaxweynaha xisbigiisii xildhibaano ka mid ah ayaa mucaaradka raacay oo sharciga u codeeyey sharciga markii loo codeeyo la ansixiyeyna wasiirkii caafimaadka way iscasishay waxaana laga yaabaa wasiiro kale inay waddada ku soo jiraan oo iscasilaan ayagoo diidan sharcigan inuu dhib yahay sidoo kale boqol iyo kow county oo waddanka ah iyo magaalada baariis oo gaar ah inay diideen inay sharcigan hirgeliyaan ayagoo ka soo horjeedo inaysan xaq ahayn saxna ahayn in arrimaha qaxootiga sidaa ba-an loo faragasto marka sharciga muhiimadiisaba intaasuu ku saabsan yahay run ahaantiina waa sharci aada u adag dowladda madaxweyne emmanuel macrena culeys ku noqon doonta waana layska ogaa doorashadii hadda labada kun labaiy labaatanka madaxweynaha xisbigiisa aqlabiyadda ugu badan baarlamaanka muu helin sababtoo taaramkiisii hore aqlabiyadda baarlamaanka isagaa haystay wax walbana waa uu marsiin jiray laakiin tani waa iska caddeed in doorkan lala qaybsan doono codadka baarlamaanka mar walbana waxa uu doonaya inuusan maraynin oo challenge badan madaxweynaha uu ka hor imaan doono marka sharcigan la ansixiyey taasuu ku saabsan yahay dhinaca kale saameyn intee leeg ayuu sharcigani haddii uu dhaqan kale ku yeelan doonaa muhaajiriinta waa kan mar kale saciid ciro su-aasha labaad ee a weydiisay walaal cabdixaafid saameyn intee leeg ayuu qaxootiga ku yeelanayaa saameyn weynu ku yeelanayaa sababtoo ah lacagtii ceerta ee qaxootiga la siinayay markii la yidhaahdo waa la jarayaa oo welibana shuruudo waxaa ku jiro dadka qaxootiga ah ee aan weli stiisanka noqon ee faamiliyadooda ka maqan yihiin keenista la keenaya berigii hore dowladda ka caawin jirtay deegaankii dibudejintii iyo noloshiiba oo ceer baa la siinayay qofka xataa hadduusan shaqayn waa loo keenayay waana loo biilayey taasi meeshay ka baxaysaa qofka waa inuu shaqo haysto ku filan yahayna reerkiisa inuu keeno oo isaga wax walbaoo ku baxaya qaras uu la baxo oo ka mid tahay tigidkii iyo waxyaabaha ijraacaadka looga baahan yaha markay dalka yimaadaanne inuu isaga biilan karo isan dowladda shilin ku bixinaynin ayaa ka mid ah marka waa dareemi kartaa culeyska qaxootiga soo fuulayo qofka markuu isdhiibane intuu sharciga raadinayo awal lacag yaroo gunoo la siin jiray baa jirto oo way ka go-aysaa oo lama siinayo taana waxay keenaysaa qofkii inuusan shaqaysan karin sababtoo ah sharcigu ku shaqaystaba ma lahan ceyrna ma jirto oo intuu wixii sugayeyne waatan la leeyahay laga joojiyo wuxuu ku noolaan doonaba lama yaqaano marka saameyn aada u weyn ayay ku keenaysaa dadka soo galootiga ah ee dalkan maangelyada ka soo raadsanayo madaxweyne macron waxa uu sharcigan u gudbin doonaa kownsilka xeerarka si ay u qiimeeyaan in sharciga la falgeli karo qaanuunka dalka faransiiska ka hor inta aanu saxeixin si loo dhaqangeliyo sanadihii ugu dambeeyey wadamo badan oo yurub ku yaala ayaa waxyaabo badan ka bedelay nidaamka dadka maganga iyo doonka lagu qaabilo cabdixaafid dacwur ismaaciil v o a london
codayn ayaa maalintii labaad shalay oo khamiis ahayd ka socotay qeybo ka mid a dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo halkaasi oo sanduuqyo codad la waayey iyo kuwo lala soo dahayba ay ka hor istaageen muwaadiniinta dalkaasi inay codadkooda dhiibtaan boqolaal qof oo ku nool magaalada goma xarunta gobolka kifu ee bariga dalkaasi ayaa habeenkii ku bariyey safaf dhaadheer oo ay ugu jireen xarumaha codbixinta halka kuwo kale oo badanaa ay sugayeen fursad ay ku codeeyaan warbixinta zenem nat zaydi ee magaalada goma waxaa noo soo koobayo wariyaheena maxamed colaad xasan
kadib markii uu fursad waayay arbacadii ayuu cedrig fayongi oo labaatan sana jira waxa uu seexday bannaanka goob laga codaynayay isagoo markii dambana aroortii codkiisa dhibtay waxa uu leeyahay waxa uu ku faraxsan yahay inuu codkiisa rito isagoo ku qanacsan sida goobta uu ka codaynayay ay u nidaamsanayd maalinta marka la barbar dhigo maalintii ka horreysay waxa uu yidhi waa caadi inaad farxad dareento marka aad codayso waayo waxaad dooratay musharaxii aad doonaysay adigoo maskaxda ku haya inaad waddankaaga cid wanaagsan u doortay maanta wax walba si wanaagsan ayay u dhaceen wax qasama jirin ayuu yidhi qaar ka mida dadkii codadkooda dhiibanayay ayaa laga tegay qaybo ka mid ah magacyadooda liiska ay soo gudbiyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaran kiisaska noocana waxay ahayd in saraakiisha xarumaha codbixinta ay saxaan laakiin waa la iska indhatiray sida uu qabo biyongu buhangu oo ka mid ahaa kormeerayaashii doorashada watu wengi ambao walichukua vifaa vyao ama karte zao za kupiga kura hapa walifika na hawakuweza kujiona kunako.
waxauu yidhi tiro dadka ka mid ah oo haysta kaararka codaynta ayaa xarumaha codbixinta tegey laakiin magacyadooda lagama heli karin sistamka xaaladda noocan ah ayaa ku kaliftay codbixiyaal badan oo reer koonga ah inay guryahooda isaga noqdaan iyagoo aan codayn inkastoo codayntu ay tahay buu yidhi xaq uu muwaadin kasta waddankani leeyahay iyadoo qaar ka mid ah codbixiyaasha ay awoodeen inay doorashada ka qayb qaataan khamiistii ayaa xaaladda dadka ku nool meelaha ay xukunto fallaagada m ay ka duwanayd jane oo ah gabar yar oo barakacayaasha ka mid ah oo ka heshay kaarka codaynta deegaanka rutshuru ayaa doorashada iska daawanaysay oo laga hor joogsaday inay fursad u hesho waxay tiri runtii waan doonayay inaan codkayga dhiibto waayo weligay ma codayn waan rabay inaan dareemo xiisaha waajibaadkan muwaadinnimo uu leeyahay laakiin nasiib darro iima shaqayn laakiin waxaan ku kalsoonahay doorashadan kadib in dalkaygu uu xasilooni iyo nabad heli doono dadku heshiin doono oo ay dagaaladu dhammaan doonaan nabadna aan ku noolaan doono doorashada ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo magaalada gooma maanta oo jimco ah waxaana markaa kadib bilaabmaya tirinta iyo isugeynta codadka goobaha codbixinta iyadoo natiijada horudhaca ah lala sugayo kow iyo soddonka bishan sida ay sheegeen xubnaha guddida doorashada inkastoo waxisdabamarin ay dhacday ayaa mucaaradka kongo oo qaarkood lahaa hindisaha in doorashadan la qabto waxaa guddigu sheegeen inay ku qanacsan yihiin sida wax loo abaabulay maadaama toddobaatan boqolkiiba dadku ay doorashada usoo baxeen
taasina waxay ahayd warbixintii zaneem nayd zaydi waxaana soo jeedinayey maxamed colaad xasan muran ayaa u dhexeeya maamulka gobolka wajeer ee waqooyi bari ee kenya iyo ganacsatada qandaraasyada ka qaatay dowladda gobolka oo sheeganaya inaan la siinin lacagihii shaqooyinkii ay qabteen warbixintan waxaa noo soo diray maxamed faarax shire
ganacsatadan ayaa waxay ku andacoonayeen in shaqooyinkooda haatani hakaday gelisay dhaqaali darri baasan oo soo food saartay ayagoo sheegay in malaayiin lacag ay ku leeyihiin dowladda countiga wajeer kuwaasi oo ahaa dhammaantood kuwo ay howlo kala duwan dowladda countiga wajeer oo u qabanayeen tobankii sanina soo dhaafay laya haatan aysan jirin wax raja o lacagtoodaasi laya haatan dowladda countiga wajeer u sheegtay inay helayaan
chairman oo wajia business community chamber of commerce magaaladu way xiran tahay waxay u xiran tahay dhaqaale lahaan intaas uma wax kale meesha kama jiraan maxaa yeele lacagtii haddii bending biilka la bixin lahayo dadkii la soo siin lahay dhaqaalihii waa iskor oo imaan lahay lacagtii circulationkeeda ma jirta haddii aad fiirisa annaka industry aan leenna ma laha industrygeen waa county countigii lacagtii ka soo baxda weli townka wax soo gala ma laha xiritaanka goobaha kala duwan ee ganacsiga iyo saameyn waxay ku yeelatay dadka rayidka ee ka adeeganaya dukaamada kala duwan sidoo kalena goobaha shidaalka iyo isku socodka guud ee countiga wajeer ayaa haatani hakad buuxa galay waxayna dadka rayidka laya haatani aaminsan yihiin arrinkaasi uu yahay culeys horloo haatani dadka countiga wajeer soo food saaray waxaa la dhaha cabdibishaar waxaan ugu magaca dheelay baabuur waxaan ka shaqeeyaa jidkaan tarbaja maadaama aan subaxan soo kala gacno inaan u soo kacno gaaraashaayin ranana magaalada dhammaale waa naga xidhan tahay gaare meelaan ka rarna ma laha dhib noocaasaan nahay meelaan u kacayna meel aadayna maaqana dhibkaasna waxaas ku socdaa gafanaaga raashinaan rararna codbasaan u socona naga waarashaan waa gaalaan iska qaraabna matatuulaan wadanaa tuuloodhinka aadi rabna naga tuuloodhinka dugaamin la aadayna waa ku aan wada xiriyin subxan meelaan gaare ka rarayna ma naqaana naga waa yaabannahay marka gafanaaga wajeer waxaan ugu baaqaynaa dhibkaan aad nagu haye dadka ha halliye ha noola furo dukaamaha raashinka in aan rararna shaqadayna aan wadanna gabnatooraha countiga wajeer mudane axmed cabdulaahi jiir ayaa waxa uu ka hadlay daaharaadyadaasi countiga wajeer wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatan ay gacanta ku hayaan natiijooyinka ka soo baxaya sida hordhaca dadka ganacsatada ah ee dhaqaalaha ku lahaa dowladda wuxuuna sheegay in dhammaan la siin doono lacagahooda balse ay jiraan kuwo ilaa iyo haatan mala awaal doonaya inay ku mudaaharaadaan doonayana in dadka khalkhal ay geliyaan
dadka hadda lacagaa la siila leeyahay oon ogsoonnahay waxaa weeyaan inta badan dadkii ay wax ka maqnaayeen sida assemblygaan dhammayn hayno dadkii ka joogsatay sida laamida assemblida tegayso dadkii sameeyo maaragtay wax ka dhinaayeen dad aan ogsoonnahay maaragtay in projectaal biyo ay sameeyeen si waxaa jira oday kulleyta aad iyo aad tvda looga soo sidaa oo meel la yidhahda bosija biyo soo jeeda wax lahuba noocaan eh waa wixii aan bixin sharci noo diidaa in wixii aan anaga ognahay oo saxa ah aan bixinana ma leh because waxaasi inta badan boqolkiiba waxaan ku dhihi karaa waa wax cad oo physical la arkayo dadkan buuqa badadood waxay ka buuqayaan waxa la yidhaha water tracking water tracking anaga si aan ku caddayn karna hadda ma leh midaan u leenahay reportkaa soo baxa waa taa'ide mudane jir ayaa waxa uu sheegay in haatani dowladdiisu ay gacanta ku hayso baaritaannan ay ku sameynayso qandaraasyadii kala duwanaa ee ganacsatadan haatan ay ku doodayaan waxaynu aaminsannahay yuu sheegay in xaaladaha kala duwan ee countigan uu soo maray aysan u saamixi karin hal mar oo keliya deymaha haatani lagu leeyahay countiga wajeer lawada bixiyo wax walba oo riboortkan aad ogolaado oo hay-adahan waa la bixin karaa ay dhahaanna haddina waa inaan ku bixina afar sana hal mar kuma bixin karno bajetkeeda ma hayn been waa inaan sanad walba qayb aan bajet gelino wixin bajetka gelino baan wax ka bixin karna marka demonstration benin bill lagu bixina ma leh taasaan raba inaan ku caddayo hebelaa demonstrate gareeya lacagtiisa si ma jirto sharcina ma aha midkan buuqaya oo asaga demonstrationka qaadi kara oo ee la soogiisa in asruuyin kale aan ogeyn in midka jooga tuulada oo dispensary dhise ama classroom dhise waa isku xaquuq ku walbana wixiisi inay saxsiinin kaleen in la fiiriyo isku soo dirceliyo guud ahaan lacagahan ayaa waxay noqonayaan kuwa ay dadka ganacsatada gobolkaasi ay doonayeen in culays ku saaraan dowladda countiga wajeer dowladduna waxay qarsan tahay in lacaga lagu leeyahay waxay doonaysaa siday ku sheegtay warbixinno kala duwan ay soo saartay in ay kala saarta cidda shaqada rasmiga qabatay iyo cidda kale halka ganacsatadan si isku duubni ay u doonayaan in lacagtaasi waafi ah hal mar oo keliya loo wada siiyo dowladduna way ka adkaysanaysaa in lacagahaasi hal mar oo keliya la wada bixiyo maxamed farax shire v o w garisa
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay waxaadna nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana ku soo dhowaada faaqdaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya ramadaan muuse
barnaamijkeenna faaqiidaadda toddobaadka ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku soo qaadanaynaa xidka toddobaad ee sannadlaha ee maxadka aragti wadaagga ee heritage oo howlihiisa lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti sannadkan waxaa shirka halkudhig looga dhigay kubcinta dhaqanka nabadda geeska afrika doodo iyo fikir iswadaarsiye kala duwan oo dhinac walba tabanaya ayaa lagu qabtay madasha shirka iyadoo xoogga la saaray sababaha marka hore keenay dhibaatooyinka iyo doorka qaybaha bulshadu ay ku leeyihiin arrimaha nabadaynta iyo deminta colaadaha sida kaalinta dowladaha geeska madaxdhaqameedyada culumadiinka haweenka dhalinta iyo gaar ahaan sida kubcinta dhaqanka nabaddu door weyn uga qaadan karo adkaynta iyo sii xoojinta arrimaha dib u heshiisiinta iyo isku xidhnaanta bulshada dhinac kale waxaa in la xuso mudan in sannadkan howlaha shirka ay si gaara u hadhaysay oo saamayn xoog leh ay ku yeelatay geeridii naxdinta badnayd ee ku timid wasiirkii arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalk soomaaliya allaha u naxariistee marwe khadiije maxamed diiriye doodda waxaa igala qaybgelaya faysal cabdi rooble oo ah maareeyaha guud amba c o-ga xaqsoorka iyo qorshaynta magaalada los angeles udgoon siyaad kunno oo ah xildhibaanad laga soo doortay gaarisa count oo ka tirsan aqalka sare baarlamanka kenya iyo doctor xuseen yuusuf cali oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda qorshaynta iyo arrimaha dib u heshiisiinta madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya dhammaantiin aad ayaan idinka mahad celinaynaa wakhtigiinna aadna siiseen si aad uga qayb gashaan barnaamijkeenna faaqiidaadda toddobaadka marka hore waxaan ku bilaabaynaa dhowr erey oo ku saabsan tacsida la xidhiidhaa geerida ku timid allah u naxariistee marwe khadiije maxamed diiriye faysal cabdi rooble ayaan marka hore hadalka ku soo dhoweynayaa runtii waa dareen aad iyo aad murugo u leh khadiijo maxamed diiriye soomaali bay ka baxday waanaad ka dareentay hadda ducadii loo qabanayey mugga ay ku lahayd ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto kuwa jabuuti kuwa soomaali galbeed kuwa somaliland iyo eh, soomaalida weyn meel kastoo laga dareemay runtii ilaa kenya xildhibaan udgoon tacsiyaan u dirayaa ummadda soomaaliyeed meelay joogto dhammaan een, waxaa naga baxday maama aad qaali noogu ah wasiiradda oo women right affairs and human rights een, waxaan leenahay dowladda soomaaliyeed een, tacsiyo ilaahay een, maamada jannada ha ka waraabiyo a- annagana annagoo dhan ilaahay naga siiyo sabar iyo iimaan ilmaheeda iyo ehladeedana tacsiyaan u diraynaa Een, tacsiyadanna on behalf of dadka gaariso ku nool mise dadka soomaalida kenya baan kasoo gudbinaya anigoo leh ina lilah wa ina ilaa rajicuun maamadana ilahay jannada ha ka waraabiya insha allah doctor xuseen ina lilah wa inaa ilayhi raajicuun een, ilaahay ha u naxariisto een, eh, eh, xildhibaanadeennii iyo wasiiradeennii een, maaragtay eh, eh, khadiijo maxamed diiriye eh, waxay ahayd geerin geeri naxdin leh laakiin maadaama ay nabadda soomaaliya muddo dheer uu soo ololeynaysa dowladnimada soomaaliya labada kun maaragtay lagu aasaasay dib loogu aasaasay jabuuti ay qayb ka ahayd jabuutina ay ahayd qof aad u jecel oo aad ugu dhow ilaahay wuxuu gartay maaragtay inay inay halkan uu ku oofsado ilaahay waxaan u weydiinaynaa maaragtay inuu jannata fardows ka waraabiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed een maaragtay een waa ugu tacsiinaa arrintaas si gaara waxaan u mahad celinaa dowladda jabuuti oo guud ahaan soomaaliya mar walba garab taagan gaar ahaan arrintan eh, si wanaagsan maaragtay eh, u- u maarata- u maareysay oo u maamustay eh, maaragtay een, eh, xildhibaanada iyo wasiiraddeeni ay ku geeriyootay dalka jabuuti waxaa shirkan toddobaad halkudhig looga dhigay kubcinta dhaqanka nabadda in wax kaste laga hormariyo oo lagu dadaalo dhaqan nabad ku dhisan kolkay tahay arrimaha geeska waxaan jawaabta siinayaa marka hore xildhibaan udgoon xitaa eliitska markay hadlaan weli dhaqankii nabadda baa lagu laabanaya S- wax walba maxaa saldhig u ah een, eh, dhaqankii hore iyo dhaqan lagama tegi karo marka hadda oo haddaa aragta hataa maamaayaa la isticmaalay iyo wixii iyo dhaqan un bay haddana ay dabagashanayaan ay gadaal u raacayaan marka i think inay tahay good idea inay waxaa soo raa laakiin elidkana lagama baxsana waa la rabaa elidka in iyagana ay mise aqoonyahanka inay tooda ka sheekeeyaan dhaqameedkana laisku soo daro diintana laga tegin oo diintana aan aan aan horumarino oon wax diinta ku saabsan ilaa soomaalida waa ogta waa dhaqan iyo diin diintii dhaqanka in laisku kabciyo oon horu socno insha allah doctor xuseen aad iyo aad ayay maaragtay ay mawduuca sanadkan een, eh, heritage institute eh, maaragtay oo dhaqanka nabadda geeska africa gaar ahaan sidii dadka soomaaliyeed ay ay u horumari lahaayeen nabadaynta iyo wadajirka aad ayuu maaragtay muhiim u ahaa een, dowladahana dowr weyn ayay ka qaadan karaan een, arrimahaas waxaana aas-aas u ah in maaragtay eh, la xoojiyo een, maaragtay heshiis bulsho iyo iyo maaragtay een, adeeg bulsho een, in la in la xoojiyo eh, si ay maaragtay een, dadkii ay maaragtay ay u wadajir u noqdaan waxyaabaha ugu waaweynna waxaa ka mida in maaragtay iskaashi uu jiro een, maaragtay een, guud ahaan gobolka oo waxyaabaha laga midaysan yahay laga wada shaqeeyo waxyaabaha een, lagu kala een, aragti duwan yahayna ee, wada hadallo iyo madallo ee, qaabaysan loo sameeyo si maaragtay wadajirka guud ee maaragtay gobolka xoogga loo saaro haye faysal yaa dhaqanka nabaddu wuu fiican yahay in la xoojiyana waa muhiim dhaqanka nabadda waxa sal u ah dibu heshiisiin maa dibu heshiisiintu waxay keentaa xabad joojin iyo colaadda la joojiyo laakiin waxa la yidhaahdo xaqsoor rug ah ama waxa af ingiriiska lagu yidhaahdo transitional justice in la sameeyo transitional justice ramadaan wuxuu daweeyaa maxaa waqooyi ku dhacay maxaa xamar ka dhacay maxaa kismaayo ka dhacay maxaa dhibaato baydhabar ka dhacay in la darso la diiwaangeliyo dabadeed sidii looga bixi lahaa si aanay mar dambe u dhicin ma aha in cid la ganaaxo ramadaan ma aha in la ganaaxo waxa weeye si aanay mar dambe inoogu dhicin tii inagu dhacday in transitional justice la sameeyo arrimaha in la xoojiyo oo aad looga hadlo laguna daro dibu heshiisiinta iyo nabadaynta waa muhiim nabadayntu waa xabad joojin laakiin transitional justice hadday ka maqan tahay berrina xabad kalaa dhici doonta marka in dib loogu noqdo barnaamijka dibu heshiisiinta oo lagu daro xaqsoorka iyo garqaadashada waxyaabaha aadka looga hadlay waxaa ka mid ahaa doorka dowladuhu ay ku leeyihiin nabadaynta iyo deminta colaadaha geeska afrika waxaan marka hore jawaabta ku soo dhoweynayaa doctor xuseen dowr muhiim ayay ka qaadan karaan een, waxay ka qaadan karaan dowladaha inay maaragtay een, siyaasadaha een, arrimaha dibadda ay ku saleeyaan iskaashi waxwada qabsi ay ku saleeyaan waxyaabaha oo keeni karo iska hor imaadkana in loo sameeyo maarata madanlo looga wada hadlo loona loo saaro qubaro maaragtay ka tala bixiso arrimahaas madashaanna waxay ka mid tahay meelaha arrimahaas oo kale aad u macnaha sara ugu qaadi karto maadaama dad soomaaliyeed oo geeska afrika ka wada socdo ka wada yimid ay halkaa ku wada kulmeen saa u jeedid madashan waxaa isugu yimid maaragtay dad soomaaliyeed iyo dad kale oo saaxiibada soomaali ah oo geeska afrika iyo guud ahaan dalalka dibadda ah ka yimid taasna waxay muujinaysaa in ay jirto fursad dadka soomaaliyeed ay maaragtay aada ugu shaqayn karaan midnimada iyo wadajirka maarata geeska afrika gaar ahaan jamhuuriyadda soomaaliya xildhibaan udgoon siyaad ku noo sideed u aragta adigu tribkan doorkan maxay ahayd markayga labaadaan imaado heritage institute marka hore maxay ahayd cimilada laga sheekeynaya climate change haddana maxaa waaye nabadda iyo sida laiskugu keeni lahaa ummadda soomaaliyeed iyo laga shaqayn lahaa nabadda waxaan u arkaa ani aragtidayda inkastoo tacsiya naga soo dhexgasho la dhammaystirin in ay ahayd fursad aad qaali u ah oo soomaali weynta shanta xidig isku keeni karto oo isku meel ay ka shaqaysan karaan aniga haddaan ahay xildhibaan laga soo doorto kenya haddana soomaalida soomaaliya ay kusoo biireen east africa community waxaan leeyahay waa fursad aad u weyn oona haddana kubcinta iyo iyo nabadda iyo geeyaanka isku keeni karto inay hal mowqif ay lahaadaan run ahaantii shirkii ugu horreeya maalinkii koowaad muxuu ahaa ku aad u fiican shalay intay tacsida welina soo gaarinna high panela jiray oo ka sheekaynaya asina sidii soomaalida laiskugu keeni lahaa iyo horumarka soomaaliyeed waxaan filayaa dib dambe markii laiskugu soo laabto inuu sii dheeraani doono aada looga sii sheekeyn doono batan aniga qusayso maxaan ku jira hadda committee oo baarlamaan aha oo maxaa la dhahayay regional integration aan committeegaasaan ku jiraa isdhexgalka degmada committee aan hadda aan aan member ka ahay maxaa kaloo aan member ka ahay justice and legal affairs oo kenya marka waxaan u maleeyaa mise waxay ila tahay ani ra'yi ahaan inay soomaalida maadaama anaga uga sii horeynay oon ah anaga nahay hadda east africa community in aan soomaalida kale uga faa'idi karno oonan siini karno advantages and disadvantages of joining uh, meesha inay u fiican tahay inay u xun tahay waa og tahay soomaalida hadda power bagayn badan ma jiro because maxaan ka soo baxnay dagaallo dowladda soomaaliya tan jabuuti de waa dowladda si joogta oo la aqoonsanyo oo mogta nabadeeda sugan laakiin waxaa xoog saarayna waxaa weeyo inaan ti jabuuti iyo tan kenya joog soomaalida inay iskaashato si ay iyagana ugu soo darto tan soomaaliya iyo inay xoog yeelata iyo wada shaqaynta ummadda soomaaliyeed aan uga faa'iidayna insha allahu tacaala faysal cabdi rooble maxaad ka odhanaysaa arrintaasi runtii sidaad sheegtay doodaha waa la jaray tacsida ku timid khadiijo diiriye awgeed qadiyado waaweyn baa jiray oo la rabay in laga hadli lahaa laakiin aan laga hadlin aniga sida ila tahay saluugna aan ka muujinayo waxaa ka mida doodaha ku gadaaman badda cas iyo cidda badda cas hadda ama waxuun ka rabta oo runtii mandaqadda geeska afrika khatar gelin karta arrintaa aad baa looga weecday wax looga weecdayna ma garanayo nabadduna waxay ku xidhan tahay in si fiican wax kasta looga wada hadlo arrimaha ijtimaaciga arrimaha taariikhda arrimaha taariikhda meelahay ka qalloocsantay iyo sidii loo toosin lahaa arrimaha anigu waxaan u qabaa faysal ahaan in laga gaabiyey
dhegaystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaan ku guda jirno barnaamijkeennii faaqiidaadda toddobaadka ee doodda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a mowduucuna waa shirka sannadlaha ee toddobaad ee maxadka aragti wadaagga ee heritage oo toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti faaqiidaadda toddobaadka waxaa igala qaybgelaya faysal cabdi rooble oo ah mareeyaha guud amba c o-ga xaqsoorka iyo qorshaynta magaalada los angeles udgoon siyaad kurno oo ah xildhibaanad laga soo doortay gaarisa count oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamanka kenya iyo doctor xuseen yuusuf cali oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda qorshaynta iyo arrimaha dib u heshiisiinta madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijkeenna inagoo kusii soconayna kaalin iyo door intee laag ayay haweenka iyo dhalintu ay ku leeyihiin nabadaynta gaar ahaan arrimaha dib u heshiisiinta iyo isku xidhnaanta bulshada waxaan marka hore hadalka kusoo dhaweynayaa xildhibaan udgoon siyaad kuno aniga hadii shaqsi ahaan lii weydiin lahaa haddaan ahay xildhibaan oo dumarka een, mar walba u doodo iyo xuquuqda ilmaha iyo eh, dhalinyarada Een, nabadda a- asalkeeda maxay ka bilaabataa maamooyinka maamooyinka hadday isku raacaan inay la keeno nabad waxay noqon doonaan nabadoonka ugu fiican oo bulshada soomaalida isku keeni doonto hadda een, eh, weriya waa ogtahay markii oo lisdagaalo waxa abaabulo dagaalada waxay u badan yihiin haweenka oo baraamburada ka qaado oo social mediaga tiktoka ka- tusaale haddaa ka soo qaadatid wixii ka dhacayay een, eh, somaliland iyo khatumaland dagaal hadda lasoo dhaafay oo ahaa muxuu ahaayey muxuu ahaa magaciisa iga dhumaya een, meesha laisku dagaalaya laascaanood Een, xitaa wiilasha soomaaliyeed oo soomaalinimo u heesa heesasooda inta lasoo bedelaa laga dhigay mid qabiilyaasi ah Een, aniga inaan reer hibil lahay mabemba iyo sheeko badan baa ka socota bulshada Een, tiktokka colaad gooni ah oo hadda la ogeen waa time bomb waa mid qarxi doono mar dhow dagaalo cusub meelay ka bilaaban doonaan waa waa bul- baaraha bulshaha so ani waxay la tahay haddii lasoo qabto een, eh, dhalinyarada mise maamooyinka la dhaho iniga horseed ka ah een, isku keenka soomaaliyeed iyo nabadda soomaaliyeed in lagu guuleysan doono inta weli hataa la gaarin een, garaadyada mise suldaanimada mise aqoonyahanka soomaaliyeed mise oday dhaqameedka inta weli la gaarin in laga soo bilaabo dhalinyarada iyo maamooyinka haye faysal arrimahaasi waa muhiim sidaad ku sheegtay ramadaan boqolkiiba toddobaatan mandaqada geeska afrika dadka ku nool waa dhalinyaro Ma- boqolkiiba toddobaatan iyo wax ka badan adeega dhalinyarada loo qabta aad buu u liitaa waxbarashadu aad bay u liidataa rajada la siiyo in ay dowladda iyagu wax ka noqdaan aad bay u liidataa haddaan arrinta dhalinyarada wax laga qaban haddii aan arrimaha ku kalifaya taxriibka umma- dhallinyaradaas soomaaliyeed ee mandaqada geeska afrika ku dhaqan wax laga qaban nabad lama helayo dalalkuna way burburayaan because xoog badan oo dhis lahaa dalka ayaa la dayacayaa arrintaas rool bay ku yeelanayaan haddii dhalinta la embower gareeyo ama awoodda wax laga siiyo haddii la sameeyo hab ay dowladda ku hanan karaan oo odayadu ay uga bixi karaan dhallinyarada dowladda oo iyagu qaadan karaan inankii iyo gabadhii dhowr iyo labaatan jir ta- joogta ilaa konton inta ku u dhaxaysa in la siiyo fursad ay ku qabsadaan dowladda oo janal ama daad moos ay u soo maraan si ay xagga hoose uga soo bilaabaan xagga sare u qabtaan waxaad arki doontaa ramadaan oo odayada oo weligoodba isku dilaya iskuna gubaya marka in dumarka iyo dhallinyarada la siiyo fursad ay dowladda ku qabsan karaan waa muhiim dalkuna uu ku degaya haddii taa la sameeyo doctor xuseen taariikhiyan een, een, dumarka soomaaliyeed ee, dowr een, oo muuqda ayay maarata ay ay- ay ku lahaayeen ee, nabadda iyo horumarka iyo mataqaanaa deminta colaadaha een, dumarka maaragtay awood qarsoon waaye een, tusaale dhow hadda waxaa ah ee, dowrkii la xusay inta hadda shir ee, maaragtay la xusay ay maaragtay ay ka qayb qaadatay wasiiraddeena hadda eh, maaragtay geeriyood allaha u naxariistay ay ka qayb qaadatay nabadeynta dadkii goobjoog u ahaa shirka carta waxay xaqiijiyeen ay caddeeyeen in khadiijo maxamed diiri ay dowr muhiima ay ka lahayd in laysku soo dhowaado oo heshiis laga gaaro oo dowladnimo meeshaas laga yagleelo Een, marka dumarka soomaali dumar fara badanaa jiro oo maaragtay taariikh ku leh een, eh, nabadeynta iyo dowladhiska soomaaliya waxaa aaminsanaa dumarka inay dowr muhiima ay ku ay ku yeelan karaan dhalintana maadaama dunia casri hadda aan joogno oo ay aad wax u barteen gaar ahaan ay jirto jiil soddonkaas sano colaadaha kusoo eh, maaragtay hana qaaday oo arkay dhibaatada ay colaadaha ay ay leeyihiin oo qoys walba ay saamaysay dhallinyaradana oo ah bulshada qaybta ugu badan ee ummadda soomaaliya inay dowr muhiima ka qayda- ka qaadan karaan laakiin waxay u baahan tahay qaabka ay ugu qaybgelayaan in maaragtay la qaabeeyo Eh, dadkii wa- oo waayo aragga iyo oo- iyo mataqa waaweynayna ay wax ka faa'iidaystaan dhallinyaradana fursad ay maaragtay eh, la siiyo oo ay ugu qayb qaadan karaan nabadeynta iyo dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed waxaa sidoo kale lagu soo qaatay doodaha ka socday madasha shirka sanadlaha ee toddobaad ee heritage kaalinta dhaqanka waayo aragnimada iyo experienska lagala baxay dhacdooyinkii iyo taariikhaha soo taxnaa degmadan iyo dabcan diinta islaamku ay dhammaantood ka qaadan karaan nabadeynta iyo dib u heshiisiinta faysal cabdi rooble ayaan marka hore hadalka siinaya runtii bulshooyinku dhowr arrimood ayay ka unkamaan unuga ugu weyne waa diinta in ummadda soomaaliyeed ay diinta si fiican u qaataan rugna ay ka dhigtaan isla markaana turxaanta kuwa soo gelinaya diinta meel la dhigo horta waa muhiim in ummaddu haddii ay rabto inay sii jirto ramadaano diinta iyo luqaddu in ay adkaadaan waa muhiim arrimahaasna doodo badan baa ka taagan oo diintu hadda sidii hore way dhaantaabaan odhan karaa anigu markaan dhallinyarada ahayn iyo maanta diintu fidintaanku soomaalida aad buu u fiican yahay laakiin luqaddii baad mooddaa inay tabcaan noqotay luqadda oo tabcaan noqotay oo afqalaadkii uu aad iyo aad u baabiinaya marka in barnaamijyada lagu daro sidii labadaa loo xoojin lahaa isla markaana aan argagixisada loo ogolaadeen inay diinta inaga afduubtaa iyana waa muhiim labadaa in la xoojiyaa waa qasab dhallinyaradana lagu tallaalo inay labadaas si fiican u hayaan doctor xuseen yuusuf cali maxaad ku tilmaami lahayd amuurtaasi sidaa ka warqabtid markii ilaa afar iyo toban shir oo dib u heshiisiin soomaaliya ay fashilantay waxa dowrka ugu weyn waxaa qaatay oo maarata odayaasha dhaqanka dowr muhiim ay ka qaateen waxaa soo kala qaatay bulshada rayidka oo odayaasha ay maarata ay soo gele ay soo gelayaan marka odayaasha dowr muhiima ayay ku lahaayeen midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaa jira kumanaan maaragtay cases ama mataqaanaa dhacdooyin oo odayaasha dhaqanka ay xalliyeen dowr muhiim ayay ka yihiin maaragtay dib u heshiisiinta iyo dowlad dhiska soomaaliya waxa iyadana waxay u baahan tahay in la qaabeeyo waxaa moodaa odayaasha in maaragtay sida looga faa'iidaysan karo inaan maaragtay aanan aad aan xooga loo saarin waxaa waxaa laga dhigi karaa institution jiro oo golo guurta ah ayaa laga dhigi karaa oo sida sanadkii kale ah oo loo noqdo maadaama dadkii soomaaliyeed ay maaragtay ay yihiin maarata dunta isku haysay waxaa iyadana muhiim ah in odayaasha ay sidoo kale ay yihiin dad ahludiin ah ay yihiin oo ay isku kaalmaysteen dhaqankii iyo diintii ay maaragtay ay yihiin odaga soomaaliyeed astaantiisii iyo iyo tixraaciisa waxaa waaye diinta islaamka waaye waana labada shay oo dadka soomaaliyeed ay qofka ay ku aaminaan maaragtay diinta iyo iyo iyo inuu qofka diin ahlu diin yahay iyo inuu dhaqan yaqaan yahay marka maadaama ay odayaasha dhaqanka ay kulansadeen diintii iyo dhaqanka ay kulansadeen waxaan qabaa in maarata si wanaagsan loogu faa'idaysto oo ay dowr muhiim ay ka qaadan karaan mar labaad inay si dhammaystiraan waxyaabaha yaryar oo ka dhiman maaragtay dowladnimada soomaaliya oo ah in ummadda soomaaliyeed ay laisku laabxaaro maaragtay wixii dhacay xaladhale laga dhigto laga dhigo maaragtay dad dadka soomaaliyeed waa dad dhaxalkaasaa ka dhexeeya oo ah dalkan in markaas dhaxal koob la sameeyo cidda ugu wanaagsan oo dowr muhiima ka qaadan karto waa odayaasha dhaqanka laakiin waxay u baahan tahay in la cilmiyeeyo oo la xigmadeeyo u baahan tahay xildhibaan udgoon siyaad ku noo sideed u aragta adigu saameyn aad weyn ay ku yeelan karaan because cuqdad baa laisku qaaday gocasho badan baa jirto dadka waxbay kala tabanayaan heshiisna ma dhaco ana haddii lii weydo heshiis ma dhici karo ilaa dadkaas gocoshada laga dhegaysto oo la dhegaysto waxay qabaan kadib la raaligeliyo dib heshiin loo celiyo haddaad tidhaahdi soomaali baan aan salaan aan kala tagno weli uqdadii iyo gocashadii way jiraysaa so ani maxay ila tahay in dadka inta laisku yeero qof walba wuxuu sheeganayo miiska soo saaro kadibna laga tillaabsado oo la dhaho de taariikhda taas bay ahayd haddana taariikh cusub baan rabnaa inaan bilaawno iyo walaal baan nahay marka way saamaynaysaa laakiin waxay ila tahay in aan dib dambe dadka loo dhegaysto venting bay ingiriiska dhahaan in uqdada la saaro la hadlo la raantigareeyo kadibna adigoo calool fiyow oo dib u heshiisiin ay u dhacda insha allahu tacaala inagoo hadda soo gaadhnay gebagabadii barnaamijkeenna maxaa lagu qiimayn karaa oo shirkan uu kaga duwan yahay kuwii hore iyo wixii xusuus gaara idinku reebay ee la xidhiidha shirkan toddobaad waxaan hadalka siinayaa marka hore doctor xuseen waxaa ka mid ah waxyaabaha xusuusta igu reebay in maaragtay ummadda soomaaliyeed ay maaragtay ay u fakerayso in geeska afrika ay maaragtay hormuud ka noqoto gaar ahaan dhanka nabadda ay ka noqoto in maaragtay maaragtay ummadda soomaaliyeed ay hadda ay ay maaragtay ay u fakerayso inay maaragtay ay maaragtay bulshadii ay ay geeska afrika oo aan ku biirnay inay door muhiima ka qaadanayso marka aragtiyada kala duwanaaya oo nabadda iyo horumarka waxay xasuusisay in maaragtay sbiritkii iyo niyaddii soomaali weyn inay inay maaragtay ayay soo ay soo curanayso madashaana mar walba oo aan sanad walba imaano ay ka dhalto waxaa kaloo xusuus gaara igu reebay sida ay aan isku niyad u nahay oo aan aan aan hal ummad isku nahay ummadda maaragtay walaalaheena ee jamhuuriyadda jabuuti oo soo dhoweyn maarata wafuud shan boqol oo qof gaarayso si habsami loo soo dhoweeyey markii geerida naxdinta la dhacdayna si maaragtay heerka ugu sarreeya loo maareeyey oo madaxweynihii jamhuuriyadda iyo golihii wasiirada iyo maaragtay marwada koowaad kulli ay u duubteen in si heer qaran ah loo sagootiyo marxuumadda wasiiradeennii xildhibaanadeennii qadiijo maxamed diiriye waxyaabaha xusuusta igu reebay ka mid tahay waxaa kaloo maaragtay aada xusuusta igu reebay in maaragtay labaatan iyo ku dhowaad labaatan maaragtay labaatan labaatan sano labaatan dhowr sano kadib in ma aragtay jabu dowladda jabuuti walaalahaan nahay ay ma aragtay u heelan tahay in ummadda soomaaliyeed weli ay ma aragtay ay ka shaqayso sidii ay isugu ay ugu noqon lahayd hooyigii ay kusoo hirtaan isla markaasna ay ka shaqayso jamhuuriyaddii maaragtay soomaaliyeed inay dib u xoogaysato ay dowrkeedii ay ku lahayd geeska afrika iyo iyo guud ahaan dunida inay dib usoo noqoto haye faysal waxyaabo badanna wuu ku fiicnaa waxyaabo badanna waa ku liitay waxa uu ku fiican waxa weeye dee lixdaa boqol ee soomaaliyeed ee laysu keenay laakiin anigu waxaan dareemay waxa aad iyo aad looga badbadiyey caleemasaarka dadka dowladaha ku jira iyo madaxda professionalka iyo dadkii wax soo qori lahaa ama wax soo darsi lahaa ood mooddo inay haweysay ama ay dado ku noqotay madax saaridda dadka dowladda ka socda oo runtii taasaa yar badatay in taa dib loogu noqdo baa aniga talayga xildhibaan udgoon kan ma dhammaanin soo wax badan kama kama sheegi karo iyagana way ku mahadsan yihiin inay ay maamada saameynta ku leh soomaalida awgeed inay tacsideeda wax walba loo burburiyo looga tago waan u mahad celinayaa laakiin kii hore wuu ficnaa climate change waa wax oo dadka dhan ka sheekeynayo oo maxay ahayd global talk marka marka iyada ahayd wax aad wanaagsan buu ahaa haddana waa aragtay cop twenty eight la sameeyey soomaalida iyagoo maskaxda wax ku haysato oo fikrado kala duwan haysatay iyagana haddana dubai tageen oo shirka ka qayb qaateen kan nabadana hade maba dhammaanin marka waxaan ka filayaa inay kasoo baxdo ribootyo dib dambe in loo loo sameeyo ribootyo kale kasoo baxaan si aan iskugu fiirino kaas iyo kan wuxuu ku kala duwnaa intaas ayaynu ku soo gebagabeennaa barnaamijkeennii faaqiidaada toddobaadka ee doodda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a faaqiidaadda waxaa igala qayb galay faysal cabdi rooble oo ah maareeyaha guud amba c o-ga xaqsoorka iyo qorshaynta magaalada los angeles udgoon siyaad kunno oo ah xildhibaanad laga soo doortay gaarisa count oo ka tirsan aqalka sare baarlamanka kenya iyo doctor xuseen yuusuf cali oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda qorshaynta iyo arrimaha dib u heshiisiinta madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya aad ayaan idinka mahad celinaynaa ka qaybgelkiina barnaamijka tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa nabadgelyo
mahadsanida kaasi wuxuu ahaa ramadaan muuse oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka oo aynu ku eegaynay doodihii shirkii aragti wadaagga ee hay-adda heritage ee shalayta lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti ee dalka jabuuti halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa washington idaacaddeenna caawa iyo dunida haatana waxaad ku soo dhowaataan heestan
shaquu ka gaday qof kale caqligeedie xusuus ku casuumane cidladaa wehel moodaysaa moodaysaa cidladan wehel moodaysaa qof yahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeedie xusuusku casuumane cidladaa wehel moodaysaa moodaysay cidladan wehel moodaysaa haaban waxaan kugu idhiyey haaban ilmada ilmada ilmada abtanaa culay baanku idhi awana tasho baanku idhi awana tasho baanku idhi caban waxaan kugu idhiye caban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtana culay baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waqtigu waqtigu wuu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee yahay calwaaha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calabka ceshaday uddoon way tagtee ilow haa way tagtee uddoon way tagtee ilow yahay calwaaha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calabka ceshaday uddoon way tagtee ilow haa way tagtee uddoon way tagtee ilow kacugo waxaan kugu idhiye kacugo gayaanka gayaanka gayaanka gayaanka calma baan ku idhi cidaad qalbigaan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi kacugo waxaan kugu idhiye kacugo gayaanka gayaanka gayaanka gayaanka calma baan ku idhi cidaad qalbigaan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi waqtigu waqtigu wuu cararayaaye
nolosha cusub soo dhoweeye heestaasi waxaa qaaday maxamed bikey waxaana ugu dambaysa idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaana idiin soo jeedinaya anugu ibraahim xasan daandure intaan markale kulmayno sidaa iyo nabadgelyo